halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a f m-yada geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha lixda bishii juun labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac bowle jaamac
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida shan ka tirsan ciidamada kenya oo lagu dilay weerar ka dhacay degmada liboye ee u dhexaysa xadka kenya iyo soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan aas maanta magaalada jowhar loogu sameeyey xildhibaanno ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ay shalay al-shabaab weerar ku dileen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo heshiis ka gaaray arrimaha amniga iyo qaybsiga khayraadka haddaba bulshada rayidka sidee bay u arkaan heshiiskaasi
marka laga hadlaayo doorashooyinka marka laga hadlaayo sida loo qaybsanayo khayraadka oo lasoo bandhigay waxaan ka qabnaa dhaliilo fara badan ayaan ka qabnaa waxaan aaminsannahay siyaasaddu dhinacii aan islahayn ha u socoto inaysan u socon waxaa kale oo aan idiin haynaa ilhaan cumar oo ka tirsan baarlamaanka minnesota oo ku dhawaaqday inay u tartami doonto aqalka hoose ee baarlamaanka maraykanka doodii gaabnayd barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
midooda yurub ayaa sheegay inay canshuur horleh ku soo rogi doonaan alaabta ka imaanaysa dalka maraykanka laga bilaabo bisha toddobaad canshuurtan cusub ayaa jawaab u ah kuwa uu maraykanka saaray macdanta birta iyo alumiyamka ee reer yurub ay u dhoofiyaan dalkooda guddoomiye ku-xigeenka guddiga midooda yurub u qaabilsan soo saarista iyo dhaqangelinta sharciyada ganacsiga la halmaalo maros sefcovic ayaa maanta uga dhawaaqay canshuurtan mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada brussels ee dalka beljimka mudane maros sefcovic ayaa faahfaahintiisa ku daray inay arrintani ay jawaabta ku habboon go'aankii sharci darrada ahaa ee uu maraykanku gooninimada u qaatay kaas oo uu ku soo rogay birta iyo aluminiyamka ay reer yurub u dhoofiyaan maraykanka waxaana uu hadalkiisa ku daray in ay aad uga xun yihiin tallaabadaas midooda yurub ayaa soo gudbiyey qaar ka mid a alaabaha maraykanka laga keenayo ee dalalkooda imaanayo oo ay canshuurta cusubi ku dhacayso waxaana ka mid ah dharka jiiniska qalabka mootaleyda iyo kuwo kale oo dhaqaale ahaan gaaraya saddex bilyan oo dollarka maraykanka ah ismaandhaafka ganacsiga ayaa lagu wadaa inuu qabsado saaxada wadahadallada kulanka wadamada g sn ee jimcahan ka dhacaya quebek canada dowladda ethoobiya ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday in ay eritareya siin doonto dhul muddo lagu murunsanaa guddiga fulinta ee isbahaysiga talada haya ee e p r d f ayaa sheegay in ay u hoggaansami doonaan heshiiskii algeris ee lagu xukumay xuduudda kala qaybisa eritereya iyo ethoobiya beesha caalamka waxay taageertay go-aankan oo la saxiixay sanadkii labadii kun iyo labada waxaana labada dhinac ay ogolaadeen inay u hoggaansamaan xeerarka golaha xuduudaha ee qaramada midoobay ha yeeshee ethoobiya ayaa ishortaagtay kala qaybinta xuduudda waxaana taasi ay dhalisay lixdan iyo toban sano oo xiisad colaadeed ah iyo dagaalo dhex mara labada dal ee deriska ah e b r d f waxay sheegtay in go-aankani ay qaateen talaadadii markii uu yimid kadib markii dib ay u eegeen xaaladda ethoobiya iyo eritrea sidaasi daraaddeedna ay go-aansadeen in la joogteeyo nabadda dadka labada dal magaalada baadhame ee xudunta u ahayd dagaalka labada dhinac ayaa guddiga waxa uu siiyey eritrea waxaana sanado badan kadib ay ethoobiya hadda aqbashay in eritrea ay qaadato magaaladaasi foorkaanaha figo ayaa mar kale ka qarxay buuraleyda dalka guantanamala kaasoo shaqaalaha gurmadka iyo dad kaleba ku qasbay in ay goobta isaga qaxaan hay-adaha masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa amartay in laga dareero dadka degan meelaha u dhow halka uu foolkaanuhu ka qarxay oo uu ka burqanayo in dadkaasi laga daadgureeyo qaraxa cusub ee foolkaanaha ayaa yimid xilli dadka ku nool meelaha u dhow foolkaanaha aysan helin wax digniin ah taasoo keentay in argagax iyo kala carar uu abuurmo dowladda guantanamala ayaa bilowday aaska qaar ka mid ah toddobiyo toban ruux oo ku dhintay foolkaanihii koowaad talaadadii shalay ahayd kadib markii la aqoonsaday haybtooda shaqaalaha gurmadka ayaa weli sii wada howlaha samata bixinta waxaana sii kordhaya tirada dhimashada ee uu foolkaanuhu geystay foolkaanahan ayaa waxa uu sameeyey waxa uu saameeyey dad ka badan hal milyan halka uu ku qasbay inay guryahooda ka qaxaan saddex kun laba boqol iyo lixdan iyo shan qof dhimashada ayaa lagu sheegayaa ugu yaraan toddobaatan iyo laba ruux senatarada dimuqraadiga ah dian vanstein ayaa qarka u saaran markii lixaad in loo soo doorto aqalka sanadka kadib markii ay ku guuleysatay inta badan codadka gobolka california doorasho gaara oo shalay ka dhacday gobolkaasi barasaabkii hore ee magaalada san francisco ayaa si fudud uga guuleysatay musharaxii da-da yaraa ee la tartamayay kevin de leon oo ka tirsan mudanayaasha heer gobol doorashadan ayaa ah mid musharaxiinta lagu kala saarayo iyadoo labada musharax ay ugu sarreeya xisbi walbaahi ay doonan doonaan amaba ay u tartami doonaan doorashada guud ee nofembar venstein ayaa waxa ay la tartami doontaa de leon oo ah konton iyo kow jir sidoo kale guddoomiyaha gobolka california ayaa waxaa ku tartami doona ku-xigeenka barasaabka gobolkaasi kevin newton oo horeyna u noqday barasaabkii san francisco iyo weliba ganacsadaha xisbiga jamhuuriga ah john cox oo uu taageeray madaxweyne trump waxaana ah kii soo baxa uu bedeli doonaa guddoomiyaha hadda xilka haya jerry brown
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale aan ku bilowne shan ka tirsan ciidamada kenya ayaa maanta ku dhintay qarax lala egtay baabuur ay wateen oo marayay degmada labooye ee u dhow xadka kenya iyo soomaaliya waxaa inoo haya waryahayaga shire
shan askari oo ka tirsan ciidamada booliiska g s u da loo yaqaana ee gaafareega ku sameeyay xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto ayaa qaraxani ku dhintay halka saddex kaloo gaarigaasi saarnaana iminka dhaawac culus uu ka soo gaaray qaraxaasi koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab oo in dhowaaleedba ciidamadaasi ay ku raacdaysanayeen inta u dhexaysa xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto ay halkaasi ku aaseen goobjoogayaal kala duwan oo idaacadda v o e da ay la xiriirtay ayaa waxay u xaqiijinayaan in meydka shantaasi iskari la keenay gudaha magaalada kadibna loo sheegay in duulimaad loo samayn doono halka saddexda kalena caafimaad loogu soo qaadi doono magaalada nairobi qaraxan oo saaka aroortii sagaalkii iyo barka lala beegsaday kooxdaasi ciidamada ka tirsan g s u da ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii ugu dambeeyey noociisa oo halkaasi lala beegsado ciidamada shabaab ee inta badan ka dagaalamay xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto ayaa iminka kordhiyay weerarooda ay ka wadaan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto ayaa bishii lasoo dhaafay ku dhowaad sideed askari oo ka tirsanaa tiriga dalkani kenya meel u jirta magaalada liboy siddeed iyo toban kilomitir oo keliya ay ku dileen gaarigoodiina halkaasi ay ku gubeen qulqulatooyinkana waxay noqonayaan kuwo horaan kooxda al-shabaab ay nidir ku martay in ay kordhin doonto xilliga bishan ramadaanka lagu jiro ciidamada ammaanka ee dowladda dalkani kenyana inta badan waxay fashiliyaan weeraro kala duwan oo kooxdaasi ay doonayso in gudaha dalkani kenya ay ku soo qaadaan maxamed faarax shire v o a garisa
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba waad naga dhegeysanaysaan magaalada jowhar ee maamulka hirshabeelle waxaa maanta lagu aasay laba xildhibaan oo ka tirsanaa maamulka hirshabeelle oo shalay lagu dilay meel u dhow degmada balcad ururka al-shabaab maleeshiya ka tirsan ayaa jidka u galay kolonyo ay la socdeen xildhibaanadan warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa maanta magaalada jowhar uga qayb galay aas qaran oo loo sameeyey xildhibaano shalay lagu dilay weerar gaadmo ah oo ururka al-shabaab uu ka geystay waddada u dhexeysa magaalada jowhar iyo degmada balcad weerarka ayaa sidoo kale al-shabaab waxaay ku dileen guddoomiye ku-xigeenkii raagaceelle iyo ku dhowaad ilaa toban askari oo mas-uuliyiinta ilaalo u ahaa guddoomiyaha baarlamanka hirshabeelle cismaan bare maxamed ayaa ugu horeyn ka tacasiyey geerida xildhibaanada iyo raggii kale ee la socday ee weerarka lagu dilay waxay geeriyoodeen wakhti runtii yacni soon ah oo tobankii dambe lagu jira waxaana dilay ku laba gacanka gar daran nimankii murtasiqiinta ahaa ee calooshood ushaqaystayaasha ahay ee ummadda soomaaliyeed baabi'iyey ayaa gacantooda ku saabsan ayagoo isdifaacaya
madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi guudlawe oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii aaska ka qayb galay ayaa waxa uu ciidamada qalabka sida ku amray in ay jawaab ka bixiyaan weerarkii shalay iyo weerar kale oo ay ka geysteen waddada u dhexaysa balcad iyo jowhar koox uu ku tilmaamay inay u socdaan dabargoynta ummadda soomaaliyeed waxaa laga rabaa ciidamada qalabka sido inay jawaab ka bixiyaan oo cadowga oo ka naxo ay ka bixiyaan xaqiiqda inaan yuu tacsiino kala tagna ma ahan waa in jawaab laga bixiyaa dulumka iyo maaragtay afidnada ay nimankaa nabadiidkaa dalkan guud ahaan ku hayaan mar walibana ay waddadan iyo galaan dadka masaakiinta ee safarka ee musaafurka ay maaragtay ku dhibaatayhayaan waxaan leenahay ciidamada qalabka siduu jawaab deg deg ah laga bixiyo waa in geed alla iyo god alla meesha ay galaanba looga daba tagaa amniga waddada xiriirisa balcad iyo magaalada jowhar ayaa sii xumaanaya bilihii ugu dambeeyey iyadoo weeraro loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle iyo ciidamada nabad ilaalinta amisom qaybta ka howlgasha gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
hogaamiyaasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada soomaaliya ayaa heshiisyo ka gaaray dhinacyada amniga doorashooyinka labada kun iyo labaatanka iyo weliba qaybsiga kheyraadka soomaaliya madaxdan ayaa baydhabo kusoo gebagabeeyey shir laba maalmood halkaasi uga socday haddaba maxamed cabdi xasan ayaa arrimaha lagu heshiiyey si kooban u weydiiyey wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka maxamuud cabdulaahi hilaal
arrimaha amniga waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay waxaa kamid ahaa in la sameeyo ciidamo isku dhafa ciidamadaas oo ka howlgeli doono meelaha ay ku harsan yihiin shabaab oo ay gacanta ku hayaan kana sifeeyaan meelahaas ay joogaan waxaa kale oo amniga kamid ahaa in qorshaha la derdergeliyo qorshaha kala guurka oo ciidamada waddanka jooga amisom meelaha ay ka ay fadhiyaan loo diyaariyo ciidamo qaran inay la wareegaan meelahaas iyada ah oo ay ay tahay in haddaba qorshihiisii si deg dega loo diyaariyo oo aysan ahayn waddankan inuu mar kasta uu ciidamo ajaanib ay gacanta ku hayaan qorshayaashaas ee ugu waaweynaa waan gartay shirkan waxa uu imanayaa wasiir ku-xigeen iyadoo aan ognahay in xidhiirhka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanu ahayn mid wanaagsan marka inagoo sidaa u og siduu shirkani u dhacay maadaamadu goobjoog ahayd hortu khilaaf ma jirin oo hadda khilaaf soo ifbaxay maan arkayn laakiin aada iyo aad bay madaxdu isu maqlayeen isu dhegeysanayeen u kaftamayeen wakti badan geliyeen inta aan joognay mararka qaar shirarka qaar waxaa la isku gaarayay afarta iyadoo oo arrimaha kale aan laga hadlaynin oo ajendaha aan laga weecanin inta badan ajendayaasha xoogga la saarayay wax khilaaf ah iyo wax maxay ahayda dhibaato ana meeshaas hadda ma habacsanaana kama muuqanin shirka anigay goobjoog baan ahaa intii uu shirkaas socday madaxda qarankana si fiican bay wada shaqaynayeen si wanaagsan baana baa usoo ayuu ugu soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda marka uu xirayay shirka ayuu caddeeyey inuusan wax wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo iyo gobolka banaadirba in wada shaqayn fiican ka dhexayso oo si cad buu u qeexay asagoo oo caddaynayo xiriirka ka dhexeeyo shaqada la qabtay ayaana caddaynaysa in meeshaas uusan dhibaato aysan ka jirin iyo arrimo isqabsi uusan ka jirin si qurux badan buu u socday shirku socday waan gartay ugu dambeyntii si kooban waxaad sheegtay in qaybsiga kheyraadku gaar ahaan batroolku oo ka mid ahaa ajendaha laga hadlayay maxaa la isla maaldhigay waxaa la isla meel dhigay horta qodob dastuuri ah buu ahaayo in lagu heshiiyo wadaagga qaabka uu noqonayo waxyaalaha laska soo qaaday laska soo qaaday waxaa kamid ahaa heshiis lagu wada ahaa waxaa kamid ahaa in habka loo maamulayo laga wada hadlo sida loo kala qaadanayo sheeriska sida dhisida hay-ada waaweyn oo meesha ku jiro habka loo fulinayo hanaanka maaliyadeed qodobo waaweyn oo aada iyo aada u waaweyn baa ku dhex jiro haddaan si kooban usoo qaado habka loo lahaanshaha waa la caddeeyey oo in shacabka soomaaliyeed uu leeyahay khayraadka kan ku jira beriga iyo kan ku jira banaanka in la dhiso guddi qaran oo khayraadka ah kaas oo shaqadiisa la caddeeyey meesha lagu caddeeyey in waxyaalaha dhammaan dakhliga kasoo xaroonayo si hufan oo waafaqsan nidaamka maaliyadda qaranka uu leeyahay hadda oo i m f t waal bankiga ay kala shaqeynayaan soomaaliya lagu saleeyo oo aysan mugdi uusan ka imaanin dhibaatana aysan soomaaliya uga imaanin
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka maxamuud cabdulaahi hilaal haddaba qaar ka mida bulshada rayidka ayaa dhaliilay arrimaha ay madaxda dowladda dhexe iyo maamul gobolada ku heshiiyeen diini maxamed diini oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka waxa uu sheegay in qaabka ay u wada hadleen madaxda ay u muuqdeen kuwo uu tartan ka dhexeeyo oo u ekaa sidii dowlado isgarab socda waryaheena jaamac buulo jaamac ayaa diini qadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku wareystay horudhac ahaan waxyaabo badan ayaa ka muuqanaya marka laga hadlayo amniga marka laga hadlayo doorashooyinka marka laga hadlayo sida loo qaybsanayo khayraadka oo lasoo bandhigay waxaan ka qabnaa dhaliilo fara badan ayaan ka qabnaa waxaan aaminsannahay siyaasaddu dhinacii aan islahayn ha u socoto inaysan u socon waayahay marka aan hal hal u kor istaagno khayraadka amniga iyo doorashooyinka dhaliilihiina maxaa ugu horeeya horta dhaliilaheenna waxaa ugu horeeya intaan qodobada toos loo gelin qaabka loo wada hadlaayo oo aada mooddo inay yihiin dawlado siman markaan la tashanay dad sharci yaqaano ah oo inta badan dawladda maamul yaqaan ah waxayna siiyeen qiimeyn horodhac ah oo sheegaysa in waddadii dawladda soomaaliyeed ay dawlado isgarab socdo oo hadhowna awoodule inay kala furmaan in loo wada hadlaayo dadkii sharci yaqaanada ahay oo aqoonyahanada qiimeyntaas koobaadayna siiyeen waxaa kaloo jirta oo annaga aan xog u haynaa waxyaabaha laga wada hadlay iyo waxyaabaha warqadda ku qoran inay wax badan ku kala duwan yihiin inta badan waxay u badnaayeen inay yihiin dad siyaasiyan tartan ka dhexeeya waa ogtihiin in doorashooyin ay soo socdaan maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed iyo maaragtay puntland dooduhuna waxay u badnaayeen waxyaabo ku saabsan political bill midda labaadna amniga in ciidan qaran la dhiso oo soomaaliya ciidan qaran loo dhiso oo dawladda federaalku ay gacanta ku hayso inta badan qorshahaas waa la diidan yahay laakiin waxay u badneyd in hubka hubka iyo rasaasta iyo dhaqaalaha howlgelinta militariga in maamuladu ay ceerinka ku qaybsadaan oo meeshaas ciidan qaran oo dhismi lahaa uu ka baxo diini faahfaahinta aan marka ku tagno labadaasan uga hor faahfaahinta waan u imaanaynaa laakiin waxaad carabka ku dhufatay in dowlado siman ahaan loo wada hadlayo soomaalidu waxay tidhaahdaa salaadii siday kuu qabataa loo tukadaa maxaa laga samayn karaa bay kula tahay mar haddii nidaamkii lagu kala garqaadan lahaa meesha uu ka baxsan yahay oo dastuurkii aan la dhammaystirin maamul goboleedyada madaxdoodu waxay xaq u leeyihiin waxay riixan karaan inay riixdaan
annaga waxay nala tahay horta shirku marka la shiraayo oo dan qaran oo istraatiijiga laga shiraayo waxay u baahan tahay in markaas ay saamaxayso duruufuhu ay saamaxayaan oo matalan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka dhexdooda aysan isrixriix ka jirin siyaasadeed marka hore waxay ahayd waxyaabaha political concernka ah oo maamul goboleedyada ama dawladda federaalka qabto in lasoo xaliyo markaa kabacdi danta guud ee maaragtay mujtamaca soomaaliyeed si objectiva maaragtay loo raise gareeyo oo looga wada hadlo oo si soomaalinima dad iyagu isu caafimaad qaba inay wada hadlaan laakiin inta turfa warka jiro oo ninba ninka kale oo murqihiisa tuji tusinayo oo dawladda federaalka ay awoodeeda muujinayso maamul goboleedkuna ay leeyihiin annaga awoodda haysana ad waxuma tihid horta in la shiro oo arrimahaas xasaasiga laga shiro munaasib ma ahayn haddii marka aan eegno amniga maxaa ciladahoo ku jiro marka laga tago dhaliishii aad sheegtay ee ahayd in cayriin wax lagu qaybsanayo in la isgarab socdo
annaga horta dhaliilahaan hayno qeybta ugu badan waxay ka jirtaa amniga cid kasta oo arrimaha soomaaliya xugugaal u ah ama hadda ha ahaato international community-ga amaba haato shacabka soomaaliyeed meesha ugu badan ee dhaliil ka jirto hadiiba dhaliil dowladda marka soomaaliya ku noo horeyso taabo qodobada ugu dhaliisha dhaliilayo kurtaasaa ka mid a tusaalaan ku siinaya tusaalaan ku siinaya balantu waxay ahayd hal sano iyo bar ka hor ku dhawaad hal sano iyo bar ka hor in ciidan qaran oo sideed iyo toban kuna la dhiso waxay ahayd in boliis laba laba iyo toban kuna la dhiso waxay ahayd in xaaladda amni sida ay tahay si ka bedelan la gaarsiiyo yacni way sii xumaanaysaa magaalada muqdisho qofka joogana naftiisa ula cabsanaya yacni waana aragtaa hadda heer waxay maraysaa qofkii oo la dilayay inta lasoo sawiro dadka magaalada dee qofkii laga yaabo qofkii dadkiina qurbaha ku nool inaadnaan dareemi karin laakiin dadkeena shacabka ku dhex nool yani dadku conseenkooda ama yani cabsida ay qabaan yani maaha wax sahlan maaha marka amniga dhaliilaha ugu badanaa ku jirta amniga haddaan halkaa kaga baxno maxaad is leedahay ee, qaybsiga kheyraadka dalka waa ay ka qaldameen oo aad ku dhaliilaysaa waxay ku waxaan ku dhaliilaynaa ma jirto marka go-aan siyaasadeed oo istraatiijiga ah oo maaragtay strategic proportiona la gaarayo marka hore policy document wax la yidhaha lasoo bandhiga ma aha inta meeting la isugu yimaado eh, iyadoon wax sharciyada lasoo marsin waxaa la yidhaha go-aankan gaarayno wuxuu waafaqsan yahay article hebel article hebel dastuurka ku qoran shuruucda internationalka ku qoran saasuu waafaqsan yahay laakiin annaga waxaa noo muuqatay meelaha qaar in ay ahaayeen qaabka kootada wax loo qaybsaday inay disproportionate ahaayeen Eh.
oo matalan maamul goboleedka interestki ay badnaayeen yacni waa jirtaa in cover eh, column columyada kamida lagu cover gareeyey in districtigana wax la siinaayo laakiin daad waxay ku tusinaysaa awooddii federaalka ahayd dowladdii dhexe in la daciifinayo Eh, haddii awoodda awoodda dowladda waxaa kamid a dhaqaalaha inay haysato eh, absolute power oo dhaqaalaha inay haysataa kamid ah ugu dambayntii waxaan rabaa inaad ee, ee, dhegeystayaasha aad ka qancisid had iyo jeer shirarka ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta soomaalida hadday ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ismaandhaaf baa ka dhalan jiray marka haddii hadda la heshiiyey in la yidhaahdo haddana ee, weli dhaliilay leeyihiin waa qaldan yihiin soo lagama yaabo in loo arko in wanaag soo socday ee, isbaaro loo dhiganayo Eh, wallaahi walaalo waxaa fiicnaan lahayd markaas inaad shacabka caadiga ah oo streetka jooga inaad wareysato inaad bulshada rayidka wareysato ma ahayn sababtoo annaga waxaan ku siinaynaa informed opinion waxaan ka fakeraynaa go-aamada la gaaray consequencega ka dhalanaya marka re- responsibilitygana saaran waa inaan shacabka soomaaliyeed advocate garayno including xitaa dadka madaxda laftigooda inaan u sheegno meelaha dhaliilo ka imaan karaan waa mas-uuliyadna saaran marka haddaad rabto maaragtay eh, yani qof average peopleka streetka jooga inaad wareysato yahay laakiin annaga haddaadna wareysato waxaan ku hadlaynaa mas-uuliyad mas-uuliyaduna waxayna tusinaysaa wixii fiican matalan tusaale ahaan sida hadda aan kuu sheegay in baarlamaanka la marsiinayo waa go-aan aan ku faraxsoo dhaweynayna waan sheegaynaa laakiin haddana wixii dhaliil ku jirto ummaddaan gudagayna sababtoo ah fursadaan haysana aan kusixi karno markas
deeni maxamed diini gudoomiyaha bulshada rayidka oo u waramaya waryaheena jaamac buula jaamac
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa washington dowladda etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay ogolaatay hirgelinta heshiiska nabadda ee lakala dhex dhigay iyaga iyo dowladda eritereya kaas oo dhigayay in etoobiya ay eritereya ku wareejiso magaalada badwe ee xadka oo labada dhinac ku marsan ay sameeyeen guddiga fulinta ee isbahaysiga talada haya ee e b r d f ayaa sheegay inay u hoggaansami doonaan heshiiska algeris ee lagu xukumay xuduudda kala qaybisa eritereya iyo etoobiya dhinaca kale dowladda etoobiya ayaa shirkado waaweyn oo ay dowladdu lahayd ka dhigaysa kuwa madax bannaan kuwaas oo qaybo badan saamigooda laga iibin doono shirkado gaar ah iyo maalgashayaal shisheeye tallaabadaasi ayaa qayb ka ah isbedelada uu ra-iisul wasaaraha cusub ku sameynaya dalkaasi warbixintan waxaa inoo haya xuseen barre aadan dowladda itoobiya ayaa sheegtay in shirkadda isgaarsiinta ee ay dowladdu leedahay oo ah tan keliya ee dalkaasi ka howlgasha iyo shirkadda diyaaradaha etobian airlines oo iyadana ay dowladdu leedahay in laga dhigi doono shirkado gaar loo leeyahay oo ka madax bannaan gacanta dowladda inkastoo dowladdu saami ku yeelan doonto tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid u muuqata isbeddel weyn oo dhinaca furfuridda dhaqaalaha dalka ah etoobiya ayaa waxaa ku nool boqol milyan oo qof waana mid ka mid a dalalka uu sida aadka ah dhaqaalahoogu u xidhxidhan yahay iyadoo ay dowladda keliya maamusho isbahaysiga talada haya ee e b r d f ayaa tan iyo markii uu talada la wareegay koob iyo sagaashankii waxa uu ku dhaqmayey siyaasadda maamulka dhaqaalaha ee ay dowladdu sida weyn gacanta keligeed ugu hayso laakiin isbahaysiga ayaa salaasadii sheegay in etoobiya ay u baahan tahay isbeddel dhaqaale si loo sii joogteeyo kobaca dhaqaalaha korna loogu qaado waxyaabaha ay dibadda u dhoofiyaan inkastoo ay saamiga ugu badan gacanta ku hayn doonto dowladdu haddana shirkadaha isgaarsiinta diyaaradaha maraakiibta tan korontada waxaa dhammaanba saamiyada laga iibin doonaa shirkadaha gaarka ah iyo maalgeliyaasha shisheeye sida lagu xusay warmurtiyeed ka soo baxay dowladda etoobiya tallaabadan cusub ayaa lagu tilmaamay mid si cad u muujinaysa in ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya abi axmed oo talada la wareegay bishii abril uu rabo inuu isbeddel ku sameeyo siyaasadda dalkaasi dadka u kuurgala siyaasadda etoobiya ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha cusub uu saaran yahay cadaadis uga imanaya dadweynaha oo rajo badan ka qaba in isbeddel uu la yimaado waxaana labadii bilood ee u dambeeyey uu ku wareegayay gobollada dalkaasi si uu u dejiyo xiisadda islamarkaana uu u dhegaysto cabashada ay dadku qabaan isla salaasadii ayaa baarlamaanka dalkaasi waxa uu laalay xaaladii xukunka deg deg ahayd taasi oo xilligii loo qabtay ay laba bilood ka dhiman tahay qodobada kale ugu muhiimsan ee horyaalla maamulka cusub ayaa ah shaqola'aanta dhallinyarada taasi oo sabab u ahayd kacdoonkii uu xukunka uga degay ra-iisul wasaarihii hore dhisalen haylamariyam ku dhowaad boqolkiiba afartan dadweynaha dalka etoobiya ayaa da-doodu ay ka yar tahay shan iyo toban jir sida ay qaramada midoobay sheegtay ugu yaraanna saddex milyan oo qof ayaa sanad walba gaadha da-da ay ku shaqaysan karaan kuwaasi oo aan badankoodu wax shaqo ah helin mashaariicda ballaaran ee ay dowladdu maalgeliso ee lagu dhisayo waddooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa sabab u noqday in uu sara u kaco dhaqaalaha etoobiya boqolkiiba toban laakiin kharashka badan ee ay dowladdu bixinayso ayaa sabab u noqday in lacagtu ku yaraato bangiga ay dowladdu maamusho iyadoo oo ganacsatada gudaha iyo kuwa shisheeye ay dalbanayaan in suuqa horta ah la furo si dalka ay lacag adag u soo gasho inkastoo aanay dowladdu sheegin in bangiga ay iyadu gacanta ku sii hayn doonto iyo in kale haddana go'aamadan ay dowladdu gaadhay ayaa la yaab ku noqday ganacsatada oo iyagu aan filaynin in dowladdu oggolaan doonto in suuqu uu noqdo mid xor ah dhinaca kale waxaa dowladda etoobiya ay ku dhaqaaqday tallaabo kale oo lagu tilmaamay isbeddel weyn oo lama filaan ah kadib markii isbahaysiga talada haya ee e b r d f uu ku dhawaaqay in si buuxda wuu aqoonsan yahay una dhaqangelinayo heshiiska nabadda ee eritereya ay kala seexdeen sanadkii labadii kun iyo go-aankii beesha caalamka ee muranka dhinaca xadka kaasi oo magaalo muhiima oo ku taalay xadka oo lagu muransan yahay raaciyey dhinaca dalka eritereya e b r d f ayaa sheegtay in tallaabadan ay u qaadeen si ay uga faa'iidaystaan shucuubta ku nool labada dal oo dhiig iyo dhalasho wadaaga sida lagu xusay warmurtiyeedka isbahaysiga e b r d f wasiirka warfaafinta ee dalka eritereya oo ay wakaaladda wararka royters ay arrintan wax ka weydiisay ayaa u sheegay inaanu arag warmurtiyeedka ka soo baxay dowladda etoobiya islamarkaana aanu ka hadli karin arrintaasi ilaa uu akhriyo warmurtiyeedka aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintan inoo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayey markana dhinacii nebi ammaanada ee bisha barakaysan ee ramadaan cumar fariid indhayare mid ka mid ah heesihiisa
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka hidaha iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dowladda ethoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday inay eritreya siin doonto dhul muddo lagu murunsanaa guddiga fulinta ee isbahaysiga talada haya ee e p r d f ayaa sheegay in ay u hogaansami doonaan heshiiskii algeres ee lagu xukumay xuduudda kala qaybisa eritreya iyo ethoobiya beesha caalamka ayaa taageerta go-aankan oo la saxiixay sanadkii labadii kun iyo labada waxaana labada dhinac ay ogolaadeen inay u hogaansamaan xeerarka golaha xuduudaha ee qaramada midoobay hayeeshe etoobiya ayaa ishortaagtay kala qaybinta xuduudda waxaana taasi ay dhalisay lix iyo toban sano oo xiisad colaadeed ah iyo dagaalo dhexmaray labada dal ee dariska ah
midowda yurub ayaa sheegay inay canshuur horleh kusoo rogi doonaan alaabta ka imaanaysa dalka maraykanka laga bilaabo bisha toddobaad canshuurtan cusub ayaa jawaab u ah kuwa uu maraykanku ku saaray macdanta birta iyo aluminyanka ee reer yurub ay u dhoofiyaan dalkaasi guddoomiye ku-xigeenka midowda yurub ee u qaabilsan soo saarista iyo dhaqangelinta sharciyada ganacsiga la halmaalo maros sefcovic ayaa maanta uga dhawaaqay canshuurtan mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada brussels ee dalka belgiumka mudane maros sefcovic ayaa faahfaahintiisa ku daray in arrintani ay jawaab u tahay kuna habboon tahay go-aankii sharci darrada ahaa ee uu maraykanku gooninimada u qaatay kaas oo uu ka soo rogay birta iyo aluminyanka ay reer yurub u dhoofiyaan maraykanka waxaana uu hadalkiisa ku daray in ay ka xun yihiin tilaabadan
senatarka dimuqraadiga ah ee dian fanistan ayaa qarka u saaran in markii lixaad loo soo doorto aqalka sanadka kadib markii ay ku guulaysatay inta badan codadka gobolka californiya doorasho shalay ka dhacday gobolkaasi barasaabkii hore ee magaalada san francisco ayaa si fudud uga guulaysatay musharaxii da-da yaraa ee la tartamayay kevin de leon oo ka tirsan mudanayaasha oo ka mida mudanaha heer gobol doorashadan ayaa ah mid musharaxiinta lagu kala saaro iyadoo labada musharax ee ugu sarreysa xisbi walbaahi ay doonan doonaan doorashada guud ee nofembar oo ay tartami doonaan vanstein ayaa waxay la tartami doontaa de leon oo ah kow iyo konton jir
foolkaanaha vigo ayaa mar kale ka qarxay buuraleyda dalka guatemala kaas oo shaqaalaha gurmadka iyo dad kaleba ku qasbay inay goobta isaga qaxaan hay-adaha masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa amartay in laga daadgureeyo dadka degan meelaha u dhow dhow halka uu foolkaanuhu ka burqanayo qarax cusub oo foolkaanaha ah ayaa yimid xilli dadka ku nool meelaha u dhow foolkaanahaasi aysan helin wax digniina taasoo keentay argagax iyo kala carar dowladda guatemala ayaa bilowday aaska qaar ka mid ah toddobiiyo toban ruux oo ku dhintay foolkaanaha kuwaasi oo talaadadii shalay ee la xaqiijiyey haybtooda shaqaalaha gurmadka ayaa weli sii wada howlaha samata bixinta waxaana sii kordhaya tirada dhimashada ee uu foolkaanuhu geystay foolkaanahan ayaa waxa uu saameeyey dad ka badan hal milyan halka uu ku qasbay inay guryahooda ka qaxaan dad gaaraya saddex kun laba boqol iyo lixdan iyo shan qof dhimashada ayaa lagu sheegay ugu yaraan laba iyo toddobaatan ruux
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka gobolka minnesota ayaa ku dhawaaqday inay u tartami doonto aqalka hoose ee baarlamanka maraykanka gaar ahaana kursigii uu ku fadhiyey kate ellison oo ah mudanihii ugu horeeyay ee muslim ah ee koongareeska maraykanka gala oo isagu kursigaasi bannayn doona kate ellison ayaa waxa uu doonayaa isagoo inuu u tartamo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa warbixin arintaasi la xiriirta nooga soo diray magaalada minneapolis ilaan cumar warbaahinta kula hadlaysay gudaha xafiiska isdiiwaangelinta ee musharaxiinta doorashooyinka gobolka minnesota ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay inay isu soo sharaxdo kursigii uu baneeyey mudane keith allison
aad baan ugu faraxsanahay inaan tago koongareeska oo aan cod u noqdo kuwa aan codka lahayn aniga oo hubinaya in aan la imaado dagaalkii adkaa ee aan la imid maalinkii koowaad ilhaan cumar ayaa xustay inay dalka maraykanka qaxootinimo ku soo gashay ooy garanayso baahida uu qabo qoyska danyarta ee maraykanka ee doonaya inuu helo dugsi qiimihiisa layska bixin karo iyo shaqo wanaagsan oo nolosha qoyska ku filan ilaan cumar ayaa sheegtay inay muddadii koobnayd ay ka tirsaneed golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota ay muujisay karti iyo hoggaan wanaagsan sidoo kalena ay diyaar u tahay inay dadka minnesota oo dhan ay si hufan ugu doodo uguna matasho golaha sharci dejinta ee waddankan maraykanka
waxaan caddeeyey inaan ahay qof soo baxa dagaal adag gala natiijana keena waxaan diyaar u ahay in isla wixii aan sameeyey aan hadda u sameeyo dadka deggan degmada shanaad iyo dadka deggan gobolka minnesota xildhibaan ilhaan cumar oo ay la socdeen taageerayaasheeda oo soomaali u badnaa ayaa sheegtay inay halkeeda ka sii ambaqaadi doonto magacii wanaagsanaa ee keith allison iyo weliba howlihii wanaagsanaa ee gobolka minnesota u qabanayay muddadii labiyo tobanka sano ahayd ee uu aqalka koongareeska ee waddanka maraykanka ka tirsanaa
waxaan u hanqaltaagayaa inaan sii wado taariikhdii mudane keith allison asagoo dhammaanteen inoo dagaalamay dagaalkaasi oo aan ahayn koongareeska keliya ee xataa halkan ayada oo cod kastaa uu ku xisaabsan yahay cod kastaana uu macno ku fadhiyo kursiguu baneeyey keith allison ayaa waxaa ku soo jabay musharaxiin aad u badan oo gaaraya toban kuwaasi uu ka mid yahay jamaal cabdulaahi oo ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota islamarkaasina hafalanqeeye wax ka qora arrimaha siyaasadda ee gobolkan jamaal ayaa horaantii sanadka maruu keith allison isu soo taagay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ayaa isna waxa uu shaaciyey inuu isu soo sharaxayo kursiga keith allison isagoo markaa rajo ka qabay inuu keith allison ku guulaysto hoggaanka dimuqraadiga oo uu kursiga banneeyo walow keith allison doorashadaasi looga adkaaday dhinaca kale kursiga ilhaan cumar ee gobolka minnesota ayaa waxaa isna musharaxiinta isu soo taagtay ka mid a maxamuud nuur oo ay horey ilhaan cumar uga guulaysatay maxamuud mascade v o a minnesota
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo diyaariyeen nalana socodsiinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa weli taagan khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay madaxda sare ee maamulka galmudug haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkan sideese xal loogu heli karaa xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti igu ah wasiirka maaliyadda galmudug saciid siyaad shirwac iyo wasiirka ganacsiga galmudug cabdiladiif cabdulaahi warsame ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro cabdiladiif cabdiladiif marka hore khilaafkani muxuu salka ku hayaa bismillahi raxmaan raxiim horti oya waa salaamaya bukhaari iyo saaxiibkii wasiir saciid intaba iyo dhegeystayaashaba mar hore waa salaamaya salaan kadib runtii meeshan khilaafka wuxuu kasoo bilowday waa shirka jabuuti waaye heshiiskaasa lasoo gaaray heshiiskaas heshiis controversiala buu ahaa oo markii lasoo gaaray waxay ahayd in la hor keeno baarlamaanka galmudug in la hor keeno lama horkeenin oo waa lagala dhuuntay meelahaasaa lagula meermeeraystay haddana isaga laftigiisii oo waxyaabo badan oo aan moogtahay la isku raacsaneyn ay ku jireen baa qodobadii ku qornaa laftigoodii baa lagu xadgudba isaga laftigiisiiba xataa waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan okay baarlamaanka galmudug iyo in la isku daro moogtahay iisheeg baarlamaan ka imaan doona dhinacaas kaleeto waxay kaloo ahayd okay labadaas dhinac wixii ka yimaada waxaa lagu saleynayaa sidii galmudug hore wax ugu qaybsatay baarlamaanka horeetaa lagu saleynayo oo gaawar sheerinka ahaa waxyaabaha soo baxay waxay tahay ma jirinin runtii galmudug dad hor lahoo qabaail hor lahoo kusoo biirtay ma jirinin dadkan dhuusamareeda guriceel joogay galmudug sooray ku jireen baarlamaano iyo wasiiro ay ku lahaayeen dad cusuboo soo biiray ma ahayn wixii dambeo soo biirana waxaa la yidhi sidii markii hore loo qaybsaday proportional ha loo qaybsado waxaa dhacay dhowr wax baa meeshaas ka soo baxay number one baarlamaankii cusbaayo ay dhaheen waa soo xulanaynaa horta heshiiskaas lama keenin horta baarlamaanka galmudug lama keeninin oo baarlamaanka galmudug kamana ay doodeen mana ay saxansaxeen adool lama horkeenin taas waa qodob oo marka heshiis lasoo galaayo oo qolo laga soo galaayo waxaa muhiim baarlamaanka in lasoo mariyo golaha wasiirada lasoo mariyo la ansixiyo laga gado lama soo marin taas waa lagala dhuuntay number one number two isaga laftigiisii lala maaragtay lala garab maray baarlamaanka iyo xukuumadda markaas jirtay baa isaga laftigiisi la kororti galay oo ku qornayd wixii dhinacaas laga soo xulo iyo wix dhinaca laga soo xulo si waagi hore sidii wax loo qaybsaday galmudugtii horeeto in lagu saleeyo haddana waxaa la yaa soo xulanayay xubnaha laleeyahy dhinacan kale ka imaanayaan oo ahlu sunno waxaa la ahlu sunna keenaysa okay ahlu sunnada laftigeeda meesha joogtay dhuusa mareeb ahlu sunna fa qabiil walbaba ahlu sunnada waa ku jireen oo qabaaisha soomaalida oo goboladan jirta waa ku wada jireen yaa soo xulaya waxaa la yidhi afar qof oo oo oo gaaraha soo xulaysa hataa ahlu sunnadii meesha la joogtay oo oo dadyogan kaleeta ahayd banaankaa la dhigay xataa markay soo xuleen waxyaabaha cajiibka waxay kamid ahayd waxaa la arki jiray baarlamaan marka lasoo xulo la dhaariyo oo la mariyo waxaa la yidhi wadaad hebel baa soo dhaariyo uma baahno dhaar labaad mug marka meeshan waxaa ka jiraayay runtii iska indhatirid uma baahna waxay u baahan tahay moogtahay runta in la wajaho marka meeshaba waxaad moodaa cayaar cayaar in loo yimide aan loo imaaninba moogtahay marka hore cabdilatiif in wax la burburiyo in loo yimida inaan loo imaanin wax saxaba in la maro moogtahay wasiir waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan siiyo saciid wasiirka maaliyadda saciid waa maqlaysaa cabdilatiif qodobo badan ayuu tiriyey oo u badnaa xadgudub dhinaca maaragtay dastuurka ama heshiis aanan la isku waafaqsanayn inuu dhaco markiisii hore marka waa maqlaysay maxaa kaga jawaabaysa arrimahaas horta marka ugu horeysa galmudug marka la dhisaayo wixii dhisaayo waxay ahaayeen dowladdii federaalka ahayd galmudug waa is mar haddii istaagtay oo iyadu ay istaagtay ayadaa danaheeda xalisa haddii xildhibaano cusub la keenay iyo haddii kale galmudug wixii markaas ka dambeeya ayadaa nidaamkeeda iyo dowladnimadeeda xor u ah iyo wixii dib heshiisiin ay u gaari karto ee mar kasta in loola noqdo dowladda dhexe iyo halkaas qasab ma aha haddii in laga fursan waayo baarlamaanka galmudug waxaa lagu martiqaaday madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo filla soomaaliya ku martiqaaday madaxweynaha galmudugna waa soo fariisiyey gudooyaha baarlamaanka waa soo fariisiyey halkaas waxaa loogu gacan taagay oo lagu ansixiyey oo madaxweynaha qaranka oo goobjoog ka ahaa wixii jabuuti lagu soo heshiiyey halkaas waxaan uga gudubnay arrin baarlamaan saasay gacanta ugu taageen ayagoon waxba ka maqnay waa soo gudubno halkaanaa nimid oo waxaa loo gudbay wixii heshiiska waxaa ka mid ahaa labada baarlamaan in laysku daro labada baarlamaan in laysku daraa kamid ahayd baarlamaankii maamul goboleedka gobolada dhexe iyo midkii kale annaga maamul goboleedka gobolada dhexe baarlamaankoodu liiskoodana anagu ma aanaan hayn meelna nooguma qabisay dib heshiisiina la gaar liiskiyay keeneen sii kalaan ku darnay eeriga iyo waxyaalaha cabdilatiif sheegayana xalaan ku gaarnayoo qaybta ugu badan cabdilatiifaa lagu qanciyey oo qaatay markhaatina waa kay lix iyo toban oo ku lahaa baarlamaankii hore lix iyo toban halkaan iyo afar eeri cabdilatiifaa lagu qanciyey hadduu yahay nin qancaya hadday tahay hasha maqaarka diidaysaa meelo dad daloolay ka daydaana wax kale waay wax kale way dadka reer galmudug ayagaa u xora dowladooda iyo sistamkooda hadeerna waxay umaraysaa meel fiican waxaanan tala kusoo jeedin lahaa in dadka reer galmudug system ay leeyihiin baarlamaan waa la wuxuu yidhi hadda waxaa kamid cabdilatiif wuxuu yidhi lama dhaarin cabdilatiif baarlamaanka waa la dhaariyey markii laysku daray waa la dhaariyey markhaatiyay leedahay guddoomiyaha baarlamaanka cali jacal casiraa kaararka saxiixay asagaa dhiiday asagaa guddoomiye ku-xigeenkiisii uga tagtay markuu safarka aadayo asagaa aniga in barsoona ugu yidhi waxaan uga tegay guddoomiye ku-xigeenkii anna daawo iga dhamaataan xamar ka soo qaadanaya wixii kadib isku akriseen iyo broblem-ka la keenay adinkaa og meeshuu jiro annagu ma garanayno haddeeraan waxaan fadhinaa baarlamaanka hortiisii caasimadii dhuusamareeb walaalayaal isku kaana keena meeshaan aan ku wada hadlayna waaya arrinta uu yiri dowladdaa soo dhex gashay wasiirka arrimaha gudaha laba hanin markaan wada hadlaynay guddoomiyaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa oo arrin hal qoob kaliya aan isku afgara weynay wasiirka arrimaha gudaha waana soo dhex galay laba maalmood isiyo yiri labo labadiiba waa siinay kadibna safaraan soo aadno waxaan waxaan nimid dadka reergab caasimadda yaa nimid haddaan weli u diyaarnahay isukaana keena meeshaan aan fadhinaa baarlamaanka waa fadhiyaa caasimadii aan joognaa noo imaada waxaad tabanaysiina waa laydinkala hadlayaa laakiin gadaal inta ka wareegaan meelo kale dad u tagaan isku dirayaaoo xabada iskugu dhiibayaa taa iyadaa waxaan u arkaa inay tahay burburid galmudug haddeera u dambayso madaxweyne ku-xigeenku uu ka hadlaya idaacadahu lahaa dadka reer galmudug yaa la taageeri dadka reer galmuduga taa jawaabteeda iska leh oo jawaab ka bixinaya annaga waxaan taagannahay caasimadii aan joognaa baarlamaankii aan la joognaa guddoomiyaha noo saxiixay asagaa kaararka noo siiyey hadeerna waxaan rabnaa wadahadalka halkaanaan ku dhamayno weelkan waayahay waa mahadsan tahay mudane wasiir gebagabadii dooda ayaan soo gaarnay sidee xal siyaasadeed oo waaro loogu heli karaa khilaafkan hadda taagan waxaan jeclahay inaan siiyo wasiirka ganacsiga mudane cabdilatiif horta bukhaari runtii horta adugu aad garan kartaa heshiiskaas daldaloolooyinkiisaan kuu sheegayay laba baarlamaan ma jirin meeshaan galmudug state of soomaaliya baa jirtay oo dowlad goboleeda soomaaliya ka mid a maamulka gobola dhexo baarlamaan laho oo jiro legitimeeda maba jirininba horta taa horta mid waaye oo waxaan ka leeyahay labada baarlamaan in la isku daraaba waxay ahayd erayo qaldan oo heshiiskaas waxbaa ku qoran ka mid ah hase ahaatee cidiba ma diidaneyn asaga laftigiisa waxu ku qornaa si in loo qaybsado power sharinka intii horeeto laga helay qolo walba ay ka heshay inay ka qaado aniga marka hadda uma hadlaayo sidii sacuud u hadlahayo oo ah cabdiladiifa tirada u badan helay iyo aniga reer hebelna uma hadlaayo qabiilna uma hadlaayo ani waxaan ka hadlaya system iyo nidaam baan baan baan ka hadlahayaa taa horta midaas waayo waxa kusoo haray arrimahan ku saabsan waxa la yidhaahdo kaarar iyo guddoomiye cali gacal asagaa lahaa afkiisa la taagnaa cidna waxuma saxiixin saxiixayga waa la foojareeyey taa dib iguma noqonayo middan kale oo ah oo ku saabsan galmudug yaan waxba la siin baa madaxweyne ku-xigeen iyo yidhaahdeen taa ma ahane inta laba garab la yahay oo la qaybsan yahay idina ma og tahay in sabood la siiyayo sax maaha labada dhinacba ilaa ay wadahadalka ay isugu imaanayaan taasna midaasna waa midaas wa warku wuxuu yahay oo lama dhaafaan ay tahay adeerayaal meeshan waxba reehebel reehebel iyo qole heblaa wax badsatay iyo qole heblaa yareysatay meeshan ma taalo waxa muhiima dastuur baa lagu xadgudbay gedigiisiiba la abulishgareeyo oo la tirtiray heshiisyo controversiala lasoo galay haddii ma og tahay markaan wada hadlayno waa sax in wadahadal la isugu yimaado aynu isugu nimaadno goob dhexdhexaada iyo meel dhexdhexaada aynu isugu nimaadno waa mahadsan tahay waxaan jeclahay isna inaan siiyo mudane saciid warkii oo kooban halka wuxuu ku jira inaan wada hadalno annagu mana diidino annagu in inta nimankaan noo yimaadaan walaalaheena xarunteennii iyo caasimadeennii iyo baarlamaanka hortiisa aan ku wada hadalno intaasuu ku jiraa wixii jirana aan iska qamayno aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen wasiirka maaliyadda maamul goboleedka galmudug siciid siyaad sharwac iyo wasiirka ganacsiga maamulkaasi galmudug cabdilatiif cabdulaahi warsame oo marti igu ahaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo
nuur xasan nuur iyo dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaanja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb lixaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha dhegaystayaal dhay iyo karuur suusac iyo garoor jaan iyo jinow heer walba oo ay gaaraan iyo dhadhan kasta oo ay yeeshaanba badanaa soomaalidu waageedii hore iyaga oo keligooda ayay caanaha dhami jireen ha yeeshee waxaa jiray marar kale oo ay quudan jireen intay cunno kale ku biiriyaan amaba ay xoogaa biyo ah ku kordhiyaan aan sii qeexee mar waxay ka dhigan jireen iidaan oo jiiraallada markay badarka karsadaan ayay ku darsan jireen mar kale fuudka ayay ku gaacin jireen si ay dufanka uga yareeyaan kulaylkana ay uga dejiyaan mar kale sacab sonkor ah ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaan oo dhammistooda ay naftu u oggolaato mar kale shaaha rinjigaa ayay iyar oo dhay ah ku darsan jireen kaasoo caddays loo yaqaan waa arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sonkorta iyo caleenta shaaha ay barteen mar kalena in biyaa intay ku daraan ayay caanaha dhami jireen farsamadaas oo barax loo yiqiinna laba sababood dartood ayay u yeeli jireen kol waxaa barxan jiray qof ka baqaaya inay ku yaraadaan oo raba inay sidaas ugu bataan iyo qof uu xanuunhayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay jidiinka u mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo waa duluucda mahmahdii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteedii isgaari kartaa sanadkiiba mar ama laba ayay madan lagu ballamay ku kulmi jirtay ujeeddadii la doorasee ha laga lahaadee waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno wax ragga shiranka ahi ay gasiintaano hilibka iyo caanuhu ay u badnaayeen haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulamadaas oo kale aan hilib lagu cunin inaan caano lagu dhamini suuragal ma ahayn shir weyn maalinta la isugu iman doono waa la sii sheegi jiray markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo aminta la ballansan yahay uu geedka geeyo caanihii dantaas iyada ah ay u ururin jireenna magac bay u lahaayeenoo dhowrto ayay ku magacaabi jireen marmarka qaarkood rag iyo dumar la soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray dabadeedna iyaga oo haama laga soo buuxiyey madasha keeni jiray midda kale muddo markii la joogaba qoysku waa la baryi jiray oo intuu dhowr wadaad u yeerto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xerse xiraan dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan haddiise aanu reerku caana haysan wadaadada sooma lugoyn jir sanad kasta bisha mawlid laba iyo tobankeeda oo ah maalinta dhalashadii nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee soomaalidu qoys qoys ama wadar ahaan ayay u weynayn jirtay si aada ayay maalintaas isugu iman jireen iyada oo la dhagaysan jiray culimada waayihii rasuulka ka warrami jirtay sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa dabaaldegga aroosyada iyo axanka geerida intaas baana caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay jidiintaan inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka soomaalida ku soo badanaysay haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaado inay caanuhu ka muuqdaani weli kama baabi'in magaalo ha la joogo ama miyi ha la jooge sida laga garan karo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyey halkana aydun ka maqasheen caanuhu waxay soomaalidii hore uga dhignaayeen barwaaqo iyo hodantooyo waxay hodan u yiqiineen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunyo wax ka haysta doog iyo jiilaalba waraasida iyo karuurku ay dhiiraha iyo haamaha uga buuxaan waxaa ka dhacdacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo sidaas awgeedna ay gaf iyo gardarraba ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaado dhaca xoolaha islaameed uu kabaha u ilado taana aan ku tusaaleeyo gabayo suugaanta soomaalida ku dhex fiidhsanoo maansayaanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu filan yihiin inuu iimaansadaana ay ugu eg tahay tusaalaha koowaad aan ka dhigo tix bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii uu tiriyey gabyaagii allaha u naxariistee la odhan jiray maxamuud cali beenale maxamuud oo dhowaan barrindoog le reerkiisii ku furay geeliina uu badiba u dhalay ayaa waxaa u yimid niman ay degaan wadaag ahaayeenoo safar dhow isu diyaarinaya waxay ka codsadeen welibana ku guubaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beelo aada u baxay oo webi shabeelle ku teedsan si ay uga soo rartaan jiilaalka soo aadan masago ay ku barbaxaan wakhtigaas isaga ah baahi masago oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyde markaas buu codsigii ragga ku gacan sayr ha yeeshee siday ugu soo noqonoqonayeen ayay yeelsiiyeen howlaasan bay ka keeneen busle kobta lagu magacaabo ee dhuulbeereedka badan leh ayay isa sii taageen dabadeedna iyagii oo joonyad iyo mahoro toona aan weli ka miisan ayay balaayo dhacday show isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cidihii halkaa deganaa qaar ka mid ah galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa cod lagu soo dhardhaaray rag doora ayaa safarkii laga laayay iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhace ugaaskoodii ayay dileen dabadeed maxamuud oo garanla tub nabad ah oo uu reerkiisii u maro caanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya isaga oo ka qoomamoonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay ayuu tiriyey tixalku dheggeedii oo qurihii uu naga soo gaaray wuxuu yidhi laba caanaheediioo anoo labanka fuudaaya nimanbaa ilooyaamiyo ii lalabay fiide labarna yaanan geynine haddaan kaa lugbaxa maanta wallee aniga oo ladan buslow kuguma soo laabto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajaha iyo dhaqanka iyo hiddaha halkaa ha inoo jooga dhegaystayaal haddana mid ka mid ah qhasiidooyinka nabi ammaanka qasiidadaasi sooma ramadaan dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddayadii galabnimo waxaana wada jir halkan idinkaga soo jeedinayay falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamactan iyo kulantideenna dambe iyo idaacadda fiidnimo ismaqal dambe oo xiise leh adduunka intaan ku sugannahay
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits